habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa habeen arbaco ah bisha juulaay waa afar sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidkan caawa waxaa ka mid a shir ay hay-adaha siyaasadda ee dowladda federaaliga ay kuwa maamul goboleedyada uga furmay magaalada muqdisho cadaalad noocee ah ayaan leenahay waddanka sidee baan u wada leenahay rag iyo dumar awood sidee loo qaybsada waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn oan la isdhihin waa shir laysugu yimid laba ama saddex maalmood
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shiinaha iyo soomaaliya oo iska kaashanaya la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah is-afgaradna magaalada nairobi ku kala saxiixday waxaan ka codsanay dowladda shiinaha ururkooda u qaabilsan ee kalluumaysatada inay mas-uul ka noqdaan shirkadihii la siin doono shatiyada la bixin doono oo haddii ay maaragtay xadgudub ku sameeyaan shuruudihii lagu siiyey heshiiska hadday jebiyaan inay iyagu mas-uul ka noqdaan sidii sharciga loo saari lahaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal dad shacab iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan u dhow degmada xaradheere ee gobolka mudug xubinta doodagaaban barnaamijka haweenka ee qoyska iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaak ayaa maanta si rasmi ah loogu soo oogay dacwado la xidhiidha fadeexad musuq maasuq oo balaayiin dollar ah najiib ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad hoose iyadoo lagu eedeeyey saddex kiis dembiyeed oo ku saabsan in uu luumiyey kalsoonidii lagu aaminay iyo hal kiis oo la xidhiidha musuq maasuq najiib rasaak ayaa shalay gurigiisu ay ku xidheen wakiilada guddiga ka hortaga musuq maasuqa ee dalka maleeshiya najiib ayaan qiran wax dembi ah markii maanta maxkamadda la hor keenay waxaana lagu sii daayay damaanad lacageed oo dhan laba boqol iyo konton kun oo dollar hase yeeshee waxaa laga reebay laba baasaboor oo uu haystay maxkamadayntiisa ayaa lagu wadaa in ay bilaabato bisha febraayo ee sanadka soo socda mid kasta oo ka mid ah kiisaska lagu soo ogayna waxa uu ku mudan karaa labaatan sano oo xarig ah
guud ahaan waddankan maraykanka waxaa maanta looga dabaaldegaya maalinta xornimada waddankan iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii lababoqoafartanabaad ee kasoo wareegatay markii ay ka baxeen waddanka ciidamadii britain waxaana sida caadada ah maalinta la samaynayo fasaxyo iyadoo dadweynuhuna ay isugu hambalyeynayaan maalintan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo marwadiisa melania trump ayaa aqalka cad ku martigelinaya qoysaska ciidanka milatariga maalinta afarta julaay ayaa fasaxyada ay ka midka tahay inay caado tahay in lagu akhriyo baaqa madax bannaanida madxafka qaranka ee ku yaalla washington waxaana gudaha dhismaha lasoo dhigaa nuqulka rasmiga ahi oo uu barbar yaallo dastuurka dalka iyo xeerka xuquuqda dadweynaha
wiilka hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al bakhdadi ayaa ku dhintay howlgal ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada homs ee dalka syriya dhinaca galbeed kaga taala sida ay baahisay warbaahinta daacish ee al-nashiir news iyadoo soo bandhigtay sawirka wiilka yar oo lagu magacaabo xudayfa al badri ayaa warbaahintu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal ka dhan ahaa ciidamada ruushka iyo kuwa dowladda syriya ee jooga homs idaacadda v o e da si madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada xudayfa al badri al bakhdadi oo ah ciraaqi magaciisa runta uu yahay ibraahim macawad al badri ayaa kooxda daacish ku aasaasay magaalada muusul bishii juun ee sannaddii laba kun afar iyo toban isagoo kadibna isku magacaabay khaliifka kooxdaasi wixii markaasi ka dambeeyena waxa uu ahaa qofka loogu doonista badan yahay dunida ayadoo madaxiisa la duldhigay shan iyo labaatan milyan oo dollar ciidamada biyaha hoostooda quusee waddanka tailan ayaa baahiyey muuqaalka carruur yar ciyaartooy ah oo god biyo ku jiraan ku xaniban ku dhowaad muddo laba toddobaada iyadoo kooxdu ay soo badbaadinayaan ay ku dadaalayaan inay carruurtaasi meesha ka soo saaraan muuqaalka ayaa muujinaya carruurtan oo huwan bustayaal biyaha celinaya markii kuwa biyaha quusaya meesha ugu tageen horaantii toddobaadkan iyadoo carruurtan ay kaamirada soo jaleecaya islamar ahaantaasina sida dhaqanka dadka reer tailan uu yahay gacmaha isa saaraya iyagoo muujinaya inay weli bad qabaan carruurtan oo tiradoodu ay tahay labayo toban wiil ayaa da-doodu waxay u dhexaysa kow iyo toban ilaa iyo lix iyo toban sanno jiro waxaana tababarahooda oo shan labaatan jir ah sabtadii la ogaaday inay ku xaniban yihiin god ku yaalla gobolka waqooyiga dalkaasi ee jang rai
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ka dhagaysanayseen v o a washington aan ku horreynay magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kulan ay hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ay uga wada tashanayaan qorshaha wadaagga waxa ay ugu yeereen siyaasadda loo dhan yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo shirkaasi furay ayaa ku tilmaamay mid muhiim u ah siyaasadda soomaaliya wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa magaalada muqdisho ku daahfuray shirka guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo ay ka soo qayb galeen xubnaha guddigan iyo mas-uuliyiin matalaya wasaaradaha ay howlahani quseeyaan shirkan ayaa arrimaha looga hadlayo waxaa ugu waaweyn dabagalka iyo dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii amniga ee baydhabo ka dhacay oo ay ka qayb qaateen madaxda sare ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka mid ahaayeen qaybsiga khayraadka dalka arrimaha xuduudaha dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannadda labada kun iyo labaatanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka cabdi maxamed sabriye oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla xubnaha kulankan ka soo qayb galay iyo ahmiyadda ay leedahay inay si hufan u wada shaqeeyaan waxaa bishii juun bilowgeedii ku shiray golaha amniga baydhabo waxay soo saareen ayadoo runtii guddigaas aan hore usoo sheegay iyo wasaarado kaleba ay shaqo fara badan kasoo qabteen laba qodob qodob khuseeya doorashada iyo qodob khuseeya wadaagga khayraadka labadaas qodob waxay khuseyn doonaan arrimaha doorashada iyo arrimaha dib u eegista dastuurka si marka loo waafajiyo go-aanadaasi shaqooyinkai ay lahaayeen waa howlaha ugu muhiimsan oo laysugu yeeray ama loo qalqaaliyay ritiridkan waxaa kaloo ayaduna meesha ku jirta oo dan weyn oo runtii waafaqsan shirkan ah in hay-adaha ka shaqeeya tubta siyaasadda ay fursad u helaan fadhi iyo waqti ay uga hadlaan arrimaha ay ka wada shaqaynayaan sababtoo ah shaqooyinkooda waa ishuseeyaan waxaa suurowda haddii hay-ad dib u dhac galo inay hay-ad kale ama laba kale ama saddex kale ay dib u dhacaas saameeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in kulanka ay isugu yimaadeen xubnaha guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay uu ka duwan yahay kulamadii hore uuna buddhig u yahay jiritaanka qarannimada soomaaliyeed islamarkaana uu waddada u xaarayo sidii shacabka soomaaliyeed loogu iftiimin lahaa mustaqbal ka gedisan kan maanta ay haystaan howshaa isugu timaadeen waxa ay tahay howl ka turjumaysa boqolka sano labada boqol saddexda boqol oo sano oo soo socota waa buddhigii qarannimada soomaaliyeed waa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ku dhowaad soddon sano ayuu qarankeenu kacaa ku faayay mar walbana waxaan dooranaynay inaan wax ku xallinno xal kumeelgaadha maadaama xalka kumeelgaarka aan ku khasbanayn xaaladda aan ku jirna awgeed mararka qaarkoodna ay ahayd in la raadiye xal si xaarad looga gudbo hadda waxaan soo gaarnay inaan intaan iska hor nimaadno rag iyo dumar dhallinyaro waayeel taajir iyo faqiir kulligan inaan intaan isu nimaadno aan ka wada hadalno sidii aan boqolaalka sano soo socota ummadda soomaaliyeed ugu samayn lahayn mustaqbal ka duwan kan hadda annagoo aan haysan waxaan rabaa marka inaad horta qiyaastaan inaadan isugu imaanaynina saddex maalmood oo wada xaajooda laakiin qof walboo halkan fadhiya inuu ka fikiro meeshan uu fadhiyo macnaha ay xambaarsan tahay meesha inaad fadhido waxay ka turjumaysaa kow inaad fursad u leedahay dastuurka ummadda soomaaliyeed ay ku dhaqmayso shanta boqoloo soo socota sano inaad qayb ka tahay meeshanaad fadhido waxay macno ka sheegaysaa inaad ka arrinsanaysaan dadka soomaaliyeed sida awoodda iyaga gacantooda loogu soo celin lahaa sida labada kun iyo labaatanka haddii ilaa yidhaahdo waddanku u gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambayntii ka qaybgalayaasha shirka kula dardaarmay inay maskaxdooda shiilaan oo ay si weyn uga doodaan sida ay u dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyo habka loo qaybsan karo khayraadka dalka islamarkaana lagu kala saari karo dhinaca awood qaybsiga haddii ay noqon lahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba waxaan rabaa marka maalmaha halkan aad isugu imaanaysaan inaana idinka xumaan saacado inaana idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid su-aalaha waaweyn oo na hor taagan oo ah doorasho noocay ahaan yeelanaynaa dowlad noocay ahaan yeelanaynaa awood qaybsi noocay ahaan yeelanaynaa khayraad qaybsi noocay ahaan yeelanaynaa hoggaan noocee ah ayaan u rabnaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed su-aalahaas haddii aan laga jawaabin taariikhdeenna waxay weligeed joogaysaa tii aan soo dhaaf su-aalahaas haddii laga jawaabo waxaan rabaa waxaa idiin muuqanaysa soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogo waan isku raacsannahay cadaalad noocee ah ayaan leenahay waddanka sidee baan u wada leenahay rag iyo dumar awood sidee loo qaybsada waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn oan lays dhihin waa shir laysugu yimid laba ama saddex maalmood arrinka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay waxaa muhiim ah inaad ogaataan annagu haddii aan nahay xukuumadda ama dowladdu madaxweynuhu farmaajo hogaamiyo waxaa naga go-an inaan ka shaqayno waddankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray waxaa naga go-an waddanka inaan loo fiirin sida uu ahaan jiray ama sida uu yahay laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo shirkan ay daadihinayaan guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa lagu wadaa in muddo saddex cisho ah uu ka socdo magaalada muqdisho iyadoo gebagabadana la filayo inay ka soo baxaan warmurtiyeed ay dhinacyadu u dhan yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada nairobi waxaa maanta heshiis is-afgarad oo dhinaca kalluumaysiga ku kala seexiday shiinaha iyo soomaaliya is-afgaradkan ayaa dhigaya in shirkadaha kalluumaysiga shiinaha iyo soomaaliya ruqsado ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda la siiyo laguna kontaroolo kalluumaysiga shiinaha inaysan jebin qodobada ruqsadaha la siin doono yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nairobi ka soo diray waxaan ka codsanay dowladda shiinaha ururkooda u qaabilsan ee kalluumaysatada inay mas-uul ka noqdaan shirkadihii la siin doono shatiyada la bixin doono oo haddii ay maaragtay xadgudub ku sameeyaan shuruudihii lagu siiyey heshiiska hadday jabiyaan inay iyagu mas-uul ka noqdaan sidii sharciga loo saari lahaa markaana waan ku faraxsannahay boqolkiiba boqol inay joogaan mas-uuliyad ka mid a dowladda shiinaha oo ganacsatadooda kalluumaysatada oo la siin doono shirkadaha ka mas-uula tallaabada ku xigtaa markaa waxay noqon doontaa inay soo gudbin doonaan shirkadihii raba in la siiyo shatiga iyakana mid mid baan u eegi doonaa markabka naga codsanaya taariikhduu lahaa inuu dembiyaan lahaa iyo waxaasoo dhan marka aan raalli ku noqono inuu yahay combany taariikh iyo record wanaagsan leh markaasaan u tixgelinaynaa sidii loo siin lahaa shatiga heshiiskani wuxuu qeyb ka yahay bishii janaayo ayna soo dhaaftay dowladda turkiga baan la saxiixan heshiiskan oo kale u dhigma oo ku saabsan arrimaha kalluumaysiga marka tani waa qeyb ka mid a qorshaha xukuumadda soomaaliyeed oo rabta inay waddankan dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa ay maaragtay door weyn ka ciyaarto marka si aan uga faa'iidaysano kheyraadkeena badda oo ay runtii dhaqaalo fara badan ku jiro oo waddanka lagu dhisi karo qorshahaas ay ka mid tahay waxaa qorshaha noogu jira waddanka la yidhaaho south korea taiwan waddanka la yidhaaho iyakuna european unionka kuwaasoo dhan iyakana waa kala heshiin doona arrimahaasoo dhan marka waa qorshaha ballaadhan weeyaan runtii utuu qayb ka mid yahay marka halkaasaan ku joojinaya waa mahadsantii dhanka kale dowladda china waxaa heshiiskaasi u saxiixay david jen oo isagu ah wakiilka shirkadaha kalluumaysiga ee dibadda ee waddanka china ee dhanka wax soo saarka waddankaasi oo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin inay soomaaliya iskaashi dhanka kalluumaysiga khayraadka iyo howlo kale ay yeeshaan islamarkaana isla ilaaliyaan nidaamka wax soo saarka ku dhisan sharciga lagana hortago kalluumaysiga sharci darada Uh, firstly, people from the news agency for the interview. Uh, the MOU uh, today signed between uh, China and uh, Somalia is very important document between the two countries.
aada ayaad ugu mahadsan tihiin ee waraysigan iyo fursadda aadna siiseen heshiiskani waa mid muhiim u ah dalka china iyo soomaaliya macno badanna uu ugu fadhiyo ee run ahaantii heshiiskani waxyaabaha uu ugu soo koox weeye shirkadayada oo ah shirkada qaabilsan xiriirka dibadda kalluumaysiga ee wasaaradda beeraha iyo khayraadku waxay heshiiskaasi la gashay dowladda soomaaliya waana ku mahadsan yahay wasiirku dadaalka faraha badan ee uu muujiyey iyo howlaha dalka soomaaliya aynu ka qabanayno annagoo ku kalsoon in mashaariicda dhinaca kalluumaysiga warshadaha iyo weliba agabka kale meel weyn aynu gaarsiin doono islamarkaana aanu la wada dagaalami doono ayuu yidhi sidii markaasi looga hortagi lahaa kalluumaysiga sharci darada waxaa kale oo kulankaasi isna wax ka saxiixay wakiil ka tirsan safaaradda soomaalida ee dalka kenya mr xabiib oo isagu ah xogayaha koowaad ee safaaradda ahna sii hayaha safiirka soomaalida ee dalka kenya xuseen ciise wardheere v o a nairobi
ugu yaraan toban qof oo ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab iyo dad tuulo joog ah ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyada xag jirka ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo caad oo ka tirsan gobolka mudug islamarkaana dhinaca galbeed ka xiga magaalada xaradheere weerarkan ayaa waxaa wararka halkaasi ka imaanaya ay sheegayaan in uu ka dambeeyey markii dadka deegaanku ay diideen codsi uga yimid al-shabaab oo ahaa in ay keenaan wiilal ka mid noqda ururka al-shabaab warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq dagaalka oo ka dhacay deegaanka caad oo qiyaastii degmada xaradheere u jira konton iyo shan kilomitir ayaa lasoo sheegayaa inuu u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay waxaana wararku ay sheegayaan in dadka deegaanka khasaaraha gaaray uu yahay dhimashada shan ruux iyo dhaawaca in ka badan toban kale halka maleeshiyada al-shabaab lala sheegaya in dagaalka looga dilay toban ka tirsan mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsaday magaciisa ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta shabaab hase ahaatee dadka deegaanku ay arrintaa ka biyadiideen saakay salaadii ayaa aada waxaa weeray dadka deegaanka dad kamid aho ee dabley ah magaalada kore way qabsadeen kabacdina si xeer dagaalahay uga baxeen ciidankaana gurmada u yimid nimankii shabaabkii markaas kabacdi yaa xoogaa la dagaalamay labada qoladaha waxaa lagu yiri waxaa ka dhimatay qolo walbaba ilaa toddoba nin hadda marka magaalada caadow weyne waxaa jooga nimankii shabaabka ayaa lagu yiri meesha la yidhaahdo ceer cabdi meel la yidhaahdo urinta hore ahaydna waxaa jooga ciidankii deegaanka ahaa adugu dagaalkuna hadda weli ma dhammaan hadda xabadii way seegtay laakiin kolley urursia hadda weli gudiyaa saasa lagu yirani wax kale oo xogow dheeraado aada hasheen ma jirtaa yow intaa wax ka zaa'id hadda aan hayo inuun gurmudgi jirjiraan baan maqlayaa oo qoladan deegaankan gurmudi usoo socdaan kuwaa kalena ay gurmuyadoo dirsadeen qolada kale shabaabkuna haddaad haddaad tahay dadka deegaanka dadka deegaanka xuraan badan waxaad samayseen ama aad samayseen ama xog helis badan u dhexeeya dadka maleeshiyada shabaab maleeshiyada shabaab ku haya wuxuu salka ku hayaa awood sheegasho ciyaal keena la askareeyo ah iyo xoolihii deegaankooda ay iska doodayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed oo v o a la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaalka iyo sida uu uga dhacay caad maxamed dalinkii dambe waxaa soo weeraray nimanka argagixisada ahaa dadkii degaanka ciidamo degaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay waa ay iska celiyeen kadibna saaka ay xoogna kusoo qaadeen oo dhowr jiraa dagaal badan oo muddo dheer socday kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo waxa uu salka ku hayaa dagaalka inay nimanka argixisada ay ku faafaan degaamo aysan awl haysan oo maamul galmudug ka mid weeyaan dadkii degaanka wada shaqayn wada leenahay xiriir oo iska ka hortegayay inay heryahanba soo aadaan dhinacyadooda ayaa is abaabulay marka dadkii degaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha argixisadu ay wadato diidan salkan wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeersiiyaan insha allah anaguna tilaabaan ka qaadi doonaa hadii la yiraahdo oo hadda waxaanu diyaargarinaynay ciidamada hawishta arjeyna mar dhow in hawshooda o dhan hadda tirkod guda loo gabagaboobay qabayntoodii iyo diyaarintoodina degdeg ay noo noqotay insha allah dadku insamagumajinantaas arki doonin baan rajeynayna
xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba Een, horta da- isgaarsiintii een, markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen marka een, isgaarsiinta hadda ma shaqaynayso laakiin xogaha aan ka helayno een, dhaawac iyo dhimasha way jirtaa laakiin si rasmi ah oo intaas weeye ah hadda ma hayno wararkii ugu dambeeyey qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada shabaab ee dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan ee, caruurtooda ee, madaarista ee al-shabaabka ee, arrintaana dadka deegaanku ay ka biyo diideen ma jirta arrintaas aa intaas way jirtaa waxaa jira xarumo ay ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen ceelbuur iyo ceellaar iyo jilhareeri iyo jilhareeri xarumahaas ayay inta badan dadka ciyaalka uga qaataan marka waxay sameyn xataa xoolihii iyo dadka inta ka qaadeen bay yidhahdeen waa sakawaad marka dadkuna waxyaabahaas way ka dhibiyeen annaguna xiriir dhowaa dadka la leenahay oo la sameynay insha allah waxaan rajeynaana ma dhow inaan gaarno haddii ilaahay raal ka dhigo goobtaas ugu dambayntii ee galmudug gacanta ay geysan karto intay la egtahay wallaahi een, anagu hadda ciidan awood cudida waan dhisanay oo waan diyaarsanay dhaqaajin keliyay u baahan tahay haddii la raal ka dhigo gacan awood af iyo adinba waan ka geysan karnaa haddii la raal ka dhigo waan ka geysanaynaa dadkaygana waa inaan garab istaagno oon ka dulqaadno eeryada argagixisada insha allah waan rajeynaya si degdeg inay ku dhacdo inkastoo deegaanka caad uu ka mid yahay deegaanada galmudug haddana waxaa maamula maleeshiyada al-shabaab kuwa oo muddo hore la wareegay hase ahaatee waxaa jira dagaalo dhowra oo kol hore ka dhacay deegaanka kuwa oo u dhexeeyey al-shabaab iyo dadka deegaanka al-shabaab war ay ka soo saareen dagaalka maantay ka dhacay caad ayay ku sheegeen in dagaalka caad ay ku dileen shan iyo toban ka tirsan dhallinyaradii deegaanka iyo sargaalkii hogaaminayey dagaalkaasi ha yeeshee waxaa aada u adag helista xog la xiriirta deegaanka caad kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhanka kale ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo labo maleeshiyaadka al-shabaab ah ayaa ku dhintay isku horimaad culus oo shalay gelinkii dambe ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguun iyo gobolka jubbada hoose wararka qaar ee laga helayo deegaankaas ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay ay intaasi ka badan tahay haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka waxa uu ku waraystay mukhtaar cabdi maxamed oo ah taliye urur ka tirsan ciidamada kuna sugan sanguuni dagaalku wuxuu ku bilowday ee ciidan indho hore ahoo aan indho hore geynay iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid waxa weye dagaal dhexdooda maray kabacdi ee, dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday muddadii yaradii socday waxa weeye ee, annaga xagga iyaga rag baa nagaga dhintay saddex nin baa nagaga dhimatay iyagana waxa weeye laba nin baa kaga dhintay shan nin oo dhaawacana way la tageen
waa gartay waxaan maqlay dagaal aada u culus inuu ahaa oo khasaare badan uu soo gaaray labada dhinac walaale dagaal culus ma ahayn dagaalku dagaal khayaano ah waxa weeye ciidan indho hore oo meel aan geynay ayay si kadisa waxa weeye ay ay ku soo gareen saddex nin bay naga dileen Eh, ayana waxa weeye way dagaalameen wiilashaasi laba ninna way ka dileen toddoba shan dhaawacana waxa weeye way la tageen waaye wiilasha meesha horead geyseen iyo xaaladda meesha aad geyseen say ahayd iyo siday u dageen bal ii sharax adeer waxa weeye sida khayaanada dagaalka ay ku soo qaadeen waxay ahayd wiilasha indhaha hore ah ee waxa weeye meeshii ay ku jireen meeshu waa saad ogtahayba waa webi iyo bad ah, webigii iyo waxa weeye iyo l- webigii iyo dasheega dhexdooda weeye meeshu laamiga yara keliya ka banaan ee webiga jinkiisa soo raaceen wiilashan indhaha hore ah oo waxa weeye meel isugu yimid oo waktiga iyada ah waxa weeye qadi iyo wax noocaasa ku qadqadaynaya ayay meel gaaban oo kedisa ay kaga soo baxeen Ee, nimankaas waxa weeye saddexdaa yaa dhimatay Ee, ayagana laba nin iyo oo dhimashaha iyo saddex shan dhaawac ayaa khasaare soo gaaray ciidanka laakiin markay qadaynayaan iyo markay nasanayaan gaadh kore miyuusan jirin oo ilaaliya waxa weeye ee, ciidan markii aad dirto waxa weeye mar waxa si way kaa noqdaan Ee, annaga ciidanka aan diray ee sahanka aan u diray ee, ciidankii indhaha hore ahaa ee assassinkiis inuu taagnaada uu aan ugu talagalay buu ahaa runtii waxa weeye ma ayna noqonin si wax ka noqdeenba waxa weeye ee, barnaamijkaasi wuu dhacay waa gartay kadib maxaad samayseen seed ugu gurmateen tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd annaga ee, xabadaha markii aan maqalay waxa weeye gurmad deg deg aanu qaadnay ee, waxa weeye gurmadkii aan oogu talagaleen u gurmanay ciidankaas si fiican baanu ugu gurmanay isla markiiba waxa weeye ee, rag iyagii rag ka mid a oo meeshii waxa weeye goobtii iyada ahayd ku sugan ayaan oogu tagnay iyagiina waxa weeye waan kala caydhinay leydkoodii waxa weeye ee, iyaga raggii ka dhintay ee labada nin ahaa waxa weeye ninna waa qaateen ninna waan waan soo dhi- waan waan kasoo dhignay waa gartay meesha uu dagaalku ka dhacay bal ii tilmaan magac may leedahay meesha dagaalku ka dhacay waxay u dhexaysaa sanguuni iyo meesha la yidhaahdo ee, ee, buulxaaji ciidanku araare weli miyaad joogtaan mise maydinaan gaadhin halkaas waad ka soo laabateen yani araare waxa weeye waxaan ku tagnaa ee, roondadanada iyo ciidamada sahanka iyo araare taga laakiin annaga waxa weeye ciidanka ee, deegaankiisa rasmiga ee wuxuu ku edyahay sanguuni waxaad ii sheegtaa hawshii aad halkaa u tagteen in muddo aad hadda joogtaan deegaankaas een, maxaa idinka hirgalay hadday tahay ballaadhinta saldhigiina hadday tahay deegaankooda isku fidisaan hadday tahay inaad hore u socotaan hadday tahay dadka idinka soo horjeeda inaad awooddooda dhintaan maxaa idin hirgalay saad ogtahayba waxa weeye meel markii aad degto ee, cadayna aada soo taagan tihiin ee, waxa weeye waxyaabo fara badan baa macnaha waxa weeye aad qiimeysanaysaa Ee, runtii waxa weeye intaan meeshan degenin ee, deegaan badan baan ballaarinay shacab fara badana waxa weeye cadowgu uu dhibaataynayay baanu gacanta ku dhignay oon xoreynay nabadgelyo badan oo waxa weeye dadka shacabka ah ee deegaanka ku sugnaa waxa weeye aan ballaarinay baa jirta Een, waxaana noo qorshaysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkii macnaha waxa weeye aan aan dalka inta waxa weeye dhiman aan usii fidi lahayn aan usii socon lahayn baa qorshaysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkaasa noo qorshaysan waaye laakiin dhulkan aad ku dagaalamaysaan sidaad sheegtay dhul aad u hawda weeye dhul aad u dhib badan weeye xeelad iyo istaraatiijiyad military unbaad maaragtay ee, kaga bixi kartaan hawshiinina idinku fuli kartaa marka dabcan qorshahaga military kuma weydiinayo laakiin ma u diyaarsan tihiin su-aasha la isweydiinaya waa taas waxaan u diyaarsannahay in macnaha waxa weeye annaga ee, xeelad military iyo meesha waa celiili waa runta ee, istaraatiijiyadeedu aada mataqaanaa waxa weeye u adag tahay haddana waxa weeye qaabka aanu ooga dhex dagaalamayno iyo qaabka aanu istaraatiijiyadeeda aan u qiimeysanayno iyo qaabka aan waxa weeye aan noo qorshaysan waa qaabab waxa weeye aan ku tala gashanahay haddii ilaahay yidhaahdo inaan siyaabo fara badan inaan uga guulaysano haddii ilaahay yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa mukhtaar cabdi maxamed oo ah taliyo urur ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kuna sugan deegaanka sanguuni ee gobolka jubbada hoose khadka telefoonka ayuu haaruun macruuf ugu waramayey
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa maanta si rasmi ah loogu soo oogay dacwado la xidhiidha fadeexad musuq maasuq oo balaayin doolar ah najiib ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad hoose iyadoo lagu eedeeyay saddex kiis dembiyeed oo ku saabsan in uu lumiyey kalsoonidii lagu aaminay iyo halkiis oo la xidhiidha musuq maasuq najiib ayaa shalay gurigiisa ay ka xireen wakiilada guddiga ka hortagga musuq maasuqa ee dalka maleeshiya najiib ayaana qaleen wax dembi ah markii maanta maxkamadda la hor keenay waxaana lagu sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo dollar waxaa si kastaba laga reebay laba baasaboor oo uu lahaa
guud ahaan wadanka mareykanka waxaa maanta looga dabaaldegaya maalinta xornimada wadanka iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii lababoqoafartanlabaad ee kasoo wareegatay markii ay ka baxeen wadanka ciidamada ingiriiska waxaana sidoo kale caadada maanta ay tahay in la sameeyo fasaxyo badan dadweynaha ay isugu yimaadaan meelaha kala gedisan ee dadku ay isugu yimaadaan madaxweynaha mareykanka donald trump iyo marwadiisa melania trump ayaa- ayaa aqalka cad ku martigelin doona qoysaska ciidanka militariga
wiilka hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al baqdaadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada xoms ee dalka syriya sida ay baahisay warbaahinta daacish ee al nashiir news ayada oo soo bandhigtay sawirka wiilka yar oo lagu magacaabo xudayfa albadri ayaa warbaahintu waxa ay sheegtay inuu ku dhintay howlgal ka dhan ahaa ciidamada ruushiya iyo kuwa dowladda syriya ee jooga homs idaacadda v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada xudayfa albadri albaqdaadi oo ah ciraaqi magaciisa runta uu yahay ibraahim cawad albadri ayaa kooxda daacish ku aas-aasay magaalada muusul bishii juun ee sannaddii laba kun afar iyo toban isagoo markaasna isku magacaabay qaliifka kooxdaasi ciidamada biyaha hoostooda quusa ee waddanka tailan ayaa baahiyey muuqaalka caruur yar ciyaartooya oo god biyo ku jiraan ku xaniban ku dhowaad muddo laba toddobaad ah iyadoo kooxaha soo badbaadinayana ay ku dadaalayaan inay caruurtaasi meesha ka soo saaraan muuqaalka ayaa muujinaya caruurta oo huwan bustayaal biyaha celinaya markii kuwa biyaha quusa ay meesha ugu tageen horaantii toddobaadkan iyadoo caruurtani ay kaamirada soo jaleecaya ayna sida dhaqanka caadada dalka reer tailan sameynaya gacmaha inta isu saartaan iyagoo muujinaya in ay bad qabaan dunidana taasi ay u soo bandhigayaan caruurtan ayaa tiradoodu waxay tahay labayo toban wiil oo dadoodana u dhexaysa lix iyo toban ilaa kow iyo toban sano jiro waxaana tababarahooda oo shan labaatan jir ah sabtidii la ogaaday inay ku xaniban yihiin god ku yaala gobolka waqooyiga waddankaasi ee jang rai
qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa intaasaynu ku dhaafno halkaas aad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban siddeed dal ayaa isugu soo haray ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan labada kun siddeed iyo tobanka ee ka soconaya dalka ruushiya xulalka soo baxay ayaa kala ah uruguay faransiiska brazil beljum sweden iyo ingiriiska ruushiya iyo koroweshiya haddaba kooxaha soo baxay ma yihiin kooxo la filayey waxaan ku falanqayn doonnaa xubinta dooda gaaban oo ay marti igu yihiin bashiir salaad barre guddoomiyaha naadiga umma hosbitaal oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho iyo caydiid cabdiraxmaan aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku nool magaalada muqdisho akhyaarta sharafta le marka hore kusoo dhowaada waxaan ku hormarayaa bashiir salaad barre bashiir kooxaha ama xulalka ilaa iyo imika usoo gudbay ee sideedda ah ciyaaraha adduunka ma ahayeen kooxo la filaya
bismillahi raxmaan raxiim yuur waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a dhammaantiin kooxahan soo baxay sida ii muuqata waxa waaye sideed kooxood ayaa soo baxday koobkana mataqaanaa wadamadii loo saadaalinayay afartii wadan ee saadaasi ugu dambaysa loo sameeyey lahaa horta mataqaanaa koobkay ku guuleysanayeen saddex kamida horey u hartay wadamadii saadaasi hore loogu bixiyey hal wadan ayaa kasoo haray intaan kalena mataqaanaa waa wadamo jacbur oo iska soo galay waxaan la filayn waaye midda kale guud ahaan midda guudna mataqaanaa koobkaba sanadkan waxaad moodaa inuusan xiisihii hore lahayn oo dhulka talyaaniga ayaaba ka maqan oo mataqaana talyaanigu maqnaa sidiisa uu ka maqan yahay oo jarmal haray oo argentina hartay oo ay wadamo badan hareen taas ayaa waxay keenaysaa koobka mataqaana inuu sanadkan meel kale u socday oo muuqataa oo wadan horey weligiis u qaadin uu qaadi doono waa gartay caydiid ayaan isla jeclahay inaan siiyo caydiid kooxihii loo saadaalinayay ma soo baxeen ilaa iyo imika
jawaabteedu waxay noqonaysaa ha laakiin marka hore waxaan salaamayaa bahda v o e da iyo bashiir salaad barre oo ah saaxiib aan aada u garanayo runtii bahda sboortiga soomaaliyeedna ka mid ah koobka adduunka laba kun sideed iyo toban ee ruushka ka socdaa sideedda wadan ee isugu soo hartay wareega quarter finalka runtii waxaa la dhihi karaa waa sideedii wadan ee u qalantay inay heerkaas soo gaaraan waana la filayay in ay soo baxaan wadamada beljimka brazil faransiiska sidoo kale ruushka oo kale waa wadamadii ugu awooda badnaa ayaa la dhihi karaa way jirtaa inay hareen wadamo loo saadaaliyo koobka adduunka koob walba oo adduunna waa ay ka dhacdaa mucjisada noocaasa oo wadan loo saadaalinayo waa uu haraa laakiin sideedda wadan ee soo hartay waxaan aaminsanahay inay ahaayeen kuwo u qalma inay heerkan soo gaaraan waayo kuma aanaysan imaanin nasiib wadan ku yimid waa yar yahay naadi waliba ama wadan waliba awooddiisa ayuu ku yimid tan kale bashiir wuxuu yidhi talyaaniga ayaa ka haray talyaaniga wadankii reebay quarter final ayuu soo gaaray awood ayaa lagu reebay talyaaniga soomaaliduna way ka baxday xilligii ay talyaaniga xiiseyn jirtay haatan wadamada adduunku ay u suman yihiin soomaalidu wadan walba horyaalkiisa waa la daawadaa kubadiisa cagtana waa la yaqaanaa marka jawaabteedu oo kooban waxay tahay ha sideedda wadan ee soo hartay waa loo saadaalinaya inay soo gaari karaan sideedamaadka waana kuwa ugu awooda badnaa waayaha bashiir waa maqlaysaa ciidiid waxa uu yidhi xulalka hadda soo baxay waa kuwo loo saadaalinayay ee kubadda cagtana waa la isaga daba tegay isagoo tusaale usoo qaatay sweden oo runtii wacdala dhigaysa haatanna soo gaartay sideedda marka maxaa ku difaacaysaa doodaada adiga maadaama xulalka soo baxay ilaa iminka ay yihiin kuwa xoog waxaan ku difaacaya waa wax cad koobka adduunka markii predictionka ama saadaalintii u dambeysay adduunka laga arooriyo codadka adduunka dadweynaha adduunka iyo mataqaanaa qorooyinka ka faallooda isboortiga iyo dadka kubadda aadka ugu dhuunta daloola waraysiyo badan ay ka qaadeen iyo mataqaanaa iyo xog badan la arooriyey waxaa la isku raacay koobkan markii hadda uu bilaabamayaba intii aan kick afkiisu dhicin ama aan ciyaarihiisa la bilaabin wadam afarta wadan ee loo saadaaliyey inay semifinalka tegi karaan ama ay koobka guuleysan karaan ayaa waxay ahaayeen ciideed wuu og yahay oo wariye ka shaqeeya hawshaan shaqadiisa ay tahay wuu ogaa argentine brazil germany wadanka afaraad ee laga daba tuuraya lalahaa mataqaana isheegeen wuxuu ahaa wadankan hadda oo faransiiska afartaa wadan ayaa horta loo saadaalinayay oo inay samafiinaalaha gaari doonaan sida muuqato marka waxaa caddaatayba mar haddii afartii wadan ee la saadaalinayay laba kamida ayba wareega kasoo bixi waayeen lix iyo tobankaba soo gaari waayeen wadamadii argentine iyo mataqaana wadanka koobka adduunka heestay oo mataqaana isheega oo germany lama dhihi karo marka mataqaanaa wadamadan oo sweden inay halkaa imaanayso lama dhihi karin inay wadankan halkan imaanayo laleeyahay mataqaanaa croatia walow ay hal mar hadda kahor ninety eigtkii timid marka waxaan ku difaacayaa taasi kolay wada laysku haya layskuma fahansado hadda wadamada uu asagu aaminsan yahay inay mataqaanaa koobka adduunka qaadi doonaan oo asaga taageere brazil waaye ama reer brazil waaye brazil aa qaadaysa oo aaminsan yahay laakiin waxaan kuu sheegayaa mucjise ayaa dhici doonta koobkan waxay mucjisooyinkii hadda hore soo dhacay kuwa lamid dhici doona mana dhacayso inay brazil iyo wadamada loo sida ay faransiiska iyo ay qaadaan waxaa qaadi doona koobkan oon ku qiyaasay aniga wadamada oo croatia iyo mataqaanaa belgiumka iyo wadan aan weligeed koobka hore u qaadin waaya ciidid waa maqlaysaa bashiir wuxuu leeyahay xulal aanan horey ugu guuleysan ayaa laga yaabaa inay qaadaan marka adigu yaa isleedahay koobka waa uu ku guuleysan doonaa
koobka adduunka horta saadaashiisa la saadaaliyey wadamadii loo saadaaliyey waa la qabaa bashiir inay intooda badan ay hareen laakiin ogow saadaashu way noqon kartaa tii laba kun iyo afartii oo kale oo griegu uu qaaday koobka yurub f c bortona ay qaaday champion leaga way noqon kartaa laakiin sida ay u badan tahay aniga fikirkayga aydid ahaan waxaan aaminsanahay in wadanka brazil ama wadanka faransiisku midkood ay qaadi doonaan koobka adduunka labadooduna ay isugu imaan doonaan finalka markaan fiirino wadada hortaala iyo wadamada ay la ciyaari doonaan ilaa sama finalka finalka unbay isku arki karaan labadaas wadan waxaan aaminsanahay in sagaashan iyo sideedii dib loo xasuusan doono faransiiska iyo brazil ay isugu imaan doonaan finalka brazilna ay ku guuleysan doonto koobka sanadkan anagoo ka fiirinaya dhowr waxyaabood nimer oo xidiga adduunka doonaya brazil oo wadankeeda markii lagu qabtay laba kun iyo afar iyo tobankii ceebtii rabta inay iska mayrto iyadoo ka faa'iideysanaysa jaaniska ah in wadamadii waaweynaa ee xoogga lahaa ay ka hareen iyadoo ka nimer oo ka faa'iideysanaya in christiano ronaldo iyo messi wada cad la marsiiyey ayaan aaminsanahay in brazil sanadkan ay ku guuleysan karto wadanka la imaan doona finalkana uu yahay faransiiska inkastoo weli ciyaartu ay tahay faan oo la faray kama qodna oo samafinalkii iyo sideediiba la sugayo belgiumka waa wadan aada u xoog badan laakiin markaan fiirinay ciyaartii jaban iyo kulamadii wareega guruubyada uu soo ciyaaray aada ayuu u jilicsan yahay dhanka daafaca ayaa la dhihi karaa goolhayana goolhayahooda sidaa uma wanaagsana marka waxaa aaminsanahay in faransiiska ama brazil sanadkan midkood uu ku guuleysan doono koobka adduunka inkastoo shaki badan iga hayo dadka faraha badan ee ruushka taageeraya iyo qaabkii sbain uga soo baxeen waayo ugu dambeyntii dalalka afrikaanka ah maxay ka baran karaan ciyaarahan hadda socda ee koobka adduunka bashiir ayaan jeclahay inaan siiyo
horta wadamada africa sanadkan koobka adduunka wax qiimo ah lama issoo shaqo tegin wayna ku fashilmeen walow laba wadan oo kamida ee afar afar buundo ayagoo ay ku hareen weliba mataqaanaa wadanka senegal la yidhaahdo ayaga jabanku markii dhinac walba isla mid noqdeen markii u dambeysay sharci soo baxay bilowgii horyaalka koobka intuusa bilaaban kahor sharciga fifa soo saartay ku hareen oo ah lix jaal ay qaateen iyo kuwaana afar jaalle ay qaateen jaalle awgeed ay ku hareen macnihi markay dowladasi dhinac walba ka timayn haddana waxaad moodaa africa performancegooda inuusan fiicnayn oo kubadda africa waxaa moodaa sanadihii horeba inay ka qiimo badnaayeen hadda oo koobkan mataqaana si afrikaanku aysan wax fiican la soo shaqo tegin kulley sanadaha soo socda inay ka dhagsaan waaye waxaa hadda hayaa mala kulleyba diyaargarow culus inay galaan waaye asia naga fiicnaatay oo oo japan baa wuxuuba u gaaray mataqaana deesanka wadamaday naga liitaa hadda naga fiicnaanay magarad waa mahadsantahay ciidiid adna gabagabadii ayaan maraynaa dalalka afrika ee ka qayb galay tartanka iyo kuwa ee isu diyaarinayaba sanadaha soo socda maxay ka baran karaan ciyaaraha hadda socda wallaahi anigu waxaan qabaa wadamada africa inay horumar sameeyeen halka bashiir uu yiri annaga ugu liidanay markaan fiirinay oo aan daawanay ciyaarihii nigeria iyo morocco iyo ay ciyaareen iyo senegal waxaa la dhihi karay waxay u qalmeen inay soo gaaraan heerka laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey ayaa la dhihi karaa wadanka liitay wuxuu ahaa wadanka masar oo ahaa kii aan ugu hanweyneyn oo maxamed saalax ugu ciyaarayey iyo tunisia oo iyaduna markii dambe banama saddex dhibcood ka heshay labadaas wadan ayaa ugu liitay laakiin wiilasha yaryar ee aadka u xirfada badan ee nigeria u ciyaarayay waxaan aaminsanahay qatar laba kun iyo labaiyo labaatan inay wacdara dhigi doonaan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay kala hayeen bashiir salaad barre oo ah guddoomiyaha naadiga umma hosbitaal oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee kubadda cagta soomaaliya kuna nool magaalada muqdisho iyo ceydiid cabdiraxmaan aadan oo ah weriye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada muqdisho waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur bukhaari aad buu mahadsan yahay markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa waayadan dambe isa soo taraya haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan waxaa kuwaasi ka mid a kuwa inta badan la xidhiira xagga qoyska sida karinta cunooyinka kala duwan samaynta dharka kuwaasoo isugu jira naqshadaynta tolliinka iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigeliska ah xalimo saalax xasan waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada laascaanood oo magaceeda la yidhaahdo xanaqaad taas oo howlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolidda dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo waxaanu bixinaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maada wax yar ku ganacsadaan iyo skills ah sida dawaarka oo kale cunto karinta hangaraaf waxyaalahan guryaha iyo waxaa lagu sharaxo noocaasaan badan waxaanu soo saarnay way ku horreysa waxaan ku furnay shan iyo labaatan yaryar iyo shan iyo labaatan waaweyn usii socotaba waxaa ka baxay toban dafcadood oo kala duwan baa ka baxay xilligan aan joogna waxaa jooga waxaa jooga afar boqol iyo labayo toban arday baa jooga oo isugu jira gail gabdhaha yareer iyo gabdhaha waaweyn horta dhaqaalo ma siino oo inta badan duruuftan waktiga nooma saamixin in aanu siino waxa maxaan ku dhahday ashad ay ku shaqaystaan laakiin markaan xirfada siino middaad ushaqaysa iyo mid iyadu wax yar intay hesho iibsatada suuqay galaan way ka shaqaystaan way jiraan hablo badan oo iminka horumar ka gaadhay oo meheradi u waaweynaadeen oo ku shaqaystaan qaar macaalimiin noqday oo sida karinta oo kale dhowr xarumood oo meelahan ka furfuran ardayda aan soo saarnay qaar kamid a baa macaalimiinka noqday oo waxbara marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta degaanka gaar ahaan xafladaha taas oo ah midda ay badanaa ku tiirsan yihiin haddii ay noqon lahayd cunno karinta amaba cillaansaarka ah dumarka arooska ah waatan mar kale xaliimo laba laba wati baa jira qaar baa jira de aan waktiga usaamixin inay goobo furtaan laakiin mid iyo laba tii goobo furatay goobahooda loogu tagaa laakiin hablaha kale waa waa la doona waal xiliyada qaar ha laynoo doona sida xinahoo kale oo kale xiliyada ama arooska ama xalfad laleeyahay waa la doontaa cuntaduna waa saas oo kale hablaha marka xalfad iyo cutumada iyo la samaynayo waa la raadsadaa waa lasoo dalbadaa way doontaa sahre cali maxamed waa gabar xirfadla ah waxaana ay madax ka tahay xarun la yidhaahdo maandeeq one oo iyadana ku taalla magaalada laascaanood xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunooyinka kuwaasoo noocyo badan isugu jira islamarkaana diyaarisa cunooyinka xafladaha xaliimo ayaa ka waramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin cuntada oo ah cunto dabiici ah waxyaalaha wadankeeda ka soo baxa soomaaliya khaasatan aan xooga saaro si looga badbaado bariis iyo baaso bariiska baasihii oo lagu buuxinayo qoysaskoodii cuntooyin dabiici ah qoyska xiiseynayo baasadii laga sameynayadoo maaragtay cuntadii dalkeena si looga maarmo meel kale laga soo dhoofiyo oo hooyada gurigeeda ugu habayso bariiskii oo kale waxaan samaysanaa sareenkii oo isku dhex karisa isagoo la kala kariyey waxaan samaysanaa soortii oo isku dhex karaysa iyadoo la huriyey oo maaragtay soorana la geliyay ofinka waxaan samaysanaa sharaabyadii oo kale waxyaalaha wadanka soo baxa oo sida midhihii oo kale xabagtii oo kale fawaakihii kale ee wadankeena ilaahi subxaana watacaala ku beeray ayaan samaysanaa waxyaalahaas maaragtay ayaan jecelnahay markasta inaan ku dabaqno waa sidoo kale waxaan ka sama hirgeliynaa sareen baan ka hirgeliynaa dhinaca hilibka iyo qaababkaad u samaysaanna hilibka noocyo badan baa loo maaragtay sameeyaa qaaraan dee maaragtay biyaba lagu daran baa la sameynayaa qaar baa caana lagu karinayaa disayno badan buu leeyahay siday soomaalidu hilibka korsadeen ku naqaanay dee hilibka iyo biyaha dabka la isku saari jiro marka dee hilib caana lagu karinayana isaguna wejigiisuu leeyahay waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caano lagu kariyo oo ay dhici karto inay markiiba isweydiiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go-ayaan hase ahaatee sahro oo si joogto ah u samaysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa may ma kala go-ayaan caanaha markaad hilibka ku kariysid caano dheer ku samaynaysaa kabacdina dabkaad u yaraynaysaa hilibkaas wuxuu noqonayaa maasha allah wuxuu dhadhankiisu yeelanaya dhadhan aada u cajiib badan bal adigu insha allah tijaabi mala lascaana ma jooge hawa hawadaan kuusoo mareena sida sawirada kuusoo gaadhay insha allah waa tahay n marka hilibkaas caanaha lagu kariyey magaciisa maxaa la yidhahdaa maxaa loogu yeeraa waxaa loogu yeedhaa hilib caanoole waxaa noocyada kale kamida hilibkiyo maaragtay sidii maaragtay boonida oo kale ama sararta hilibka loo yaqaano oo kale oo isagina la talo qodradii lagu talay oo bilaabiye la kariyey ayaa kamid a bilaabiye waxaa lagu karinayaa markaa dabka u yareysid hilibka isagaa biyo dhalaya iyo qudradiisa saasna ku huurinaysaa caawaba marka warkaa kugu saara maasha allah hilib dhadhan oo dhadhankiisa iyo suuradiisa waa aada qurux badan matahay ay kusoo baxaya isna magacii maxaa loo yaqaan hilib talan oo kale ama foornaysan neefkii oo dhamaystiran ayaa samaysanaysaa casuumadihii iyo xafalaadkii aad ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnahaad ka saaraysaa iyo keliyaha inta ugu ku jirtaa qudrad baad ka buuxinaysaa waad filaysaa afarka adin baad ku xidhaysaa maasha allah suro qurux badan iyo casuumada cajiib baad kaga qaybgeli kartaa annaga electri baan ku shaqaynaa hadda ofinan len laakiinse qofkii aan ofin haysan wuu ka maarmi karayaa digsigiisa iyo dhuxushiisa ayuu ofin uga samaysanaya howl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale deg dega laga helo oo waxay u baahan tahay samir iyo wakhti ku filan sahro ayaan weydiiyey inta uu leegyahay dhaqaalaha ka soo gala howlahan ay qabato xarunta maandeeq one caashay marka aad wax isku daydi aa rabti inaad bulshadaada iyo ummadda aad la nooshahay magaalada ku nooshay inaad wax la wadaagtid caqabada badan baa kusoo maraya nindirban tunayda cilaaq dalbay marka wax badan oo kusoo riixayo caqabadaa iska jira laakiinse waad ka gudbaysaa dhaqaalaha kaa soo gelaya wuu iska yara marka loo eego qalabka waxaa lagu shaqeeyaa waa harqaamo iskuulka qalab baa yaala qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale labaatan dollar way ayuu ku fadhiyaa shayga ugu badanna wuxuu ku fadhiyaa shan boqol oo dollar marka qalabaadka ama elector u badan oo sida talaagadii ovinkii oo kale oo maaragtay kii khaaska ahaaye iyo kuukarkiisa watay sida ovinka iyo kuukarka oo kale kuraasidii harqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahantay laakiinse qalab badan waxaa lagu gaari doonaa walow hadda iskuolku aada iyo aada u qalabaysan yahay waxna ka dhiman yihiin sabir baa insha allah lagu gaari doonaa biidnillah maalinba taakaa la joogaa marka marka loo eego dadka lahayo iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kama soo baxaan laakiinse ayaa dambiya rajan eegeena insha allah
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay haween kale xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe ku soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka innagoo si gaara u soo qaadannay xarumaha xanaqaad iyo maandeeq wan oo labaduba ku yaala magaalada laascaanood inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabaadyada
caashe ibraahim aadan ayay ahayd oo noo soo jeedinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaad ka dhagaysanayseen v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha waxaanu xubinta cayaaraha guud ahaanba ku qaadaa dhigi doonaa koobka kubadda cagta adduunka sideedda waddan ilaayo hadda soo gudbay wareegga sideedaad ee kala ah dalalka faransiiska iyo urugway belgium brazil ingiriiska iyo sweden iyo sidoo kale ruushka oo isaguna la dheeli doona xulka dalka kroatia waxaa barnaamijkan ila qaadaa dhigaya oo arrimahan ila falanqaynaya ibraahim geedo cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kana howlgala tv-ga r t n ee magaalada nairobi waxaan weydiiyey waxa koobka adduunka uu sanadkan kaga duwan yahay sanadihii hore ee lasoo qaban jiray ilaayo hadda mucjisooyin ka dhacay koobka adduunka karabkan dabcan mucjisooyin badan oo aada u muuqda ma lahayn laakiin habaar hore u socday oo ah kooxda difaacatida sanadihii ugu dambeeyay in gruupka ay ku hartay ayaa mar kale sii socotay oo jarmalka minasubax la reebay taasoo aan la filaynin inkastoo spain iyo talyaaniga hore ay u qaadeen wadadan koobka adduunka ugu dambeeyey hase yeeshee waxaa kaloo la yaabay in spain laftirkeedu ay hartay argentina iyo portugal iyago wax badan laga filayay iyagana minasubax la reebay sidoo kale waxyaabaha tartanka sanadkan cajiibku ah waxaa kamid a in sagaashanka wixii ka dambeeya golol iska dhaliyo weliba golol muhiim oo crucial ah weliba ciyaartooy muhiim ay dhalinayaan golol muhiim ay dhalinayaan marka in la iska daba yimid ay umuuqataa xataa xoolalka yaryar aan la saadaalin karin xulka weyn in ay ka badin karaan in kale ruushka spain marka la fiiriyo oo kale jarmalka wixii qabsadoo kale kasoo koreya iyo mexico ka qabsaday marka waa waa sanad uu aada xiisuu leeyahay koobka marka la fiiriyo marki koobka uusan bilaabanin waxaa la dhahayay waxaa laga yaabaa inay ku guuleystaan spain germany argentina marka dhammaantooda way soo hareen weliba waxay ku hareen si cajiib ah oo ciyaaraha ay soo bandhigeenna ma ahayn kuwo aada loo mahdiyey ilaa hadda ma la dhihi karaa sideedda waddan ee soo baxay marka la fiiriyo croatia belgiumka brazil ingiriiska faransiiska urugway ruushka sweden wadanka las dhihi karayo hadda waa uu ku guuleysan karaya ama waa ugu dhaweeyey mise weli waa adag tahay xaaladda marka la fiiriyo qaab ciyaareedka wadamada ay soo bandhigeen
bilowgii hore intaanu koobka bilaaban sidaa sheegtayba jarmalkii spain waxaa ku hilinayay big favorate wax loo yaqaano dadka aada u sadanay waxaa ku hilinayay brazil iyo iyo faransa marka hadda brazil iyo faransa weli nool oo sideeda ka mid a laakiin wadadii ay mareen sida fudud ay ku hareen spain iyo germany argentina marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay in kuwan xataa aan lasii saadaalin karin inkastoo iyaga lafirkooda isku dhici doonaan semifinalka oo brazil haddii ay soo dhaaftay belgium iyo faransa haddii urugu ay soo dhaaftay isku dhici doonaan laakiin labada dal ee ilaa iyo hadda favorate-kii hore ka nool waa labadaasi dal waxaa sidoo kale bandhig cajiiba soo bandhigay uruguay croatia oo iyagu markii hore underdog waxaa loo yaqaan ahaa dadka aan la sagaalnayn ahaa laakiin hadda sideedan marka la fiiriyo bandhigoodii ay ilaa halkan ku yimideen wax cajiiba ah oo iyagan la saarana ingiriiska oo magac wato inkastoo ciyaartooy iyo ciyaar abaabulanna aanay wadan oo fiican haddana magacooda iyo wadada ay marayaan hadda aan sii adkeen laga yaabay laftirkooda sida arsen finger uu aaminsan yahay in ay guuleysan karaan oo koobka qaadi karaan laakiin hadda favorate-ka ugu weyn waa brazil iyo iyo iyo faransa sideeda kooxee hadda nool ingiriiska kolley waxay la ciyaari doonaan sweden marka aad fiirisidna labada wadanba waxay soo bandhigeen ciyaaro dadka ciyaaraha xiiseeya ay saadaalo kala gedisan ka bixiyeen kula tahay kulankaasi wuxuu noqon karaa kulan si gaar ah isha ay ugu hayaan dadka isboortiga xiisey muxuuse kaga duwan yahay kulamada kale ee dhacaya kulankan dabcan ingiriisku markasta kulamadu ciyaaraya horta waa ka duwan yahay koobka adduunka marka la fiiriyo culeyska ay leeyihiin dhanka warbaahinta iyo guud ahaanba kubadda cagta saameynta ay ku leeyihiin premier leaga boqol iyo soddon ciyaartooy ka tirsan ayaa koobka adduunka ciyaareysay hadda oo horya ingiriiska gudihiisa ka ciyaaraan marka taasi saameyn badan u sameynaysaa xulkooda waana xulka keliya ee saddex iyo labaatan kiisa ciyaartooy gudaha laga soo xudo dhammaan premier league ay ka ciyaaraan soddon iyo labada bilee koobka qayb galay sweden waa bilcagsi oo iyagu jarmalkii meelahaasa ka ciyaaraan hal ciyaartooy sweden oo gudaha ka ciyaara ma jiro laakiin ciyaarta wax xiisaha u yeelaya waa harry kane oo golladinta hogaaminaya main maanka hadda ah ingiriiska ingiriiska oo iyaga dhan xiise badan iskale wadada ay mari doonaan hadda xulkooba adduun soo qaada xataa kama hortaagnay ilaa finalka sweden koobkan ma qaadin inkastoo kun saar boqol kadib jeedi finalka tageen semifinalka waxaa kusugi doona croatka waa croatia iyo ruushka iyaguna koobka aan qaadin finalka kahor ma marka tijaabo adag maar karta marka ingiriiska hadda hami koob soo galay sweden oo dad waaweyn soo reebay talyaani germany group kusoo reebeen hadda u dambeysay william garen marka oo difaacooduna sulig yahay marka ciyaar raasa u banaan doontaa laakiin waa mid ka mid a kulamada xiisaha leh si gaar loo daawan doonto waxaa kaloo isdul taagtaa adoo soo koobaya brazil iyo belgiumka iyo urugway iyo faransiiska bal ka waran iyaguna brazil iyo belgium ciyaarta ugu quruxda badan ee la daawan doono brazil si awoodla kusoo baxday xidigo waaweyn oo caana wataan neymar william coutinho beljamka oo jelmeshka ugu fiicnaa wataan tobankii sane ee lasoo dhaafay brumi hazard baha hogaamiyaan lukaku jabaan qaabkay uga soo noolaadeen laba gooli waxba nakaad in laga soo noolaada waqti hore ugu dambeysay ciyaartii ugu fiicneed oo furan ayaa la daawan doonaa inkastoo belgium shan difaac ay gadaal ciyaaraan haddana well talented ciyaartoy ayaa joogaan france iyo uruguay waa kulanka tijaabada adag labada xul bay mari doonaan uruguay hal golo keliya ayaa laga dheliyay difaacooda solid waaye laba weeraryahan oo clinical waa haystaan faransiiska xul fiican ilaa iyo bilowga si wanaagsan u ciyaaray weerar ilaa difaac isku xiran ma jiiri karaan difaacan uruguay waa su-aal taagan laakiin waxay u badan tahay in faransiiska iyo brazil ay bayin doonaan ibraahim geedo cawaale ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala tv-ga r t n ee magaalada nairobi fadhigiisu yahay barnaamijka ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan tan iyo kulanti dambe xubintan ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintii cayaaraha nala socodsiinaya markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka macaani fanaanka cabdidiini iyo heeskii lama hubo fanaanka cabdidiinina waxa uu gebagabo u yahay idaacaddeenii habeenimo waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaasyo nabadgelyo
sugate wa intaadi hoba